الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب دخول الخلاء والاستطابة باب كاني وحو كهضليا aadaabta ay leedahay marka suuliga la gelayo alkhalaa waa suuliga wey ama musqusha kii la yidhaahdo dadka qaarna kiniif bay yidhahdaan kulle waa iswada macno wey waa meelaha lagu xaajo guto marka la gelayo aadaabta ay leedahay wal istidaaba istidaabaduna waxa weeye waa istijada la istijoonayo oo markaas ama dhagxanayaha lagu istijoodo ama biyaha lagu istijoodo qaabka la ysaga daahirinayo oo la ysaga nadiifinayo ayuu baabkan ka hadlaya waana baababka ay leeyihiin oo waxa weeye ay culummadu ku keenaan ayuu ka mid yahay abwaab adahaara ayaa waxa weeye daa'iman lagaga hadlaa waa baab macruufa xadiidka waxaynu ka bilaabaynaa alxaadi cashar alxadiid alxaadi cashar koob iyo toban xadiidka ayaanu ka bilaabayna can anas ibni malik radia allahu canhu qaala anas ibni malik oo khaadimkii nebiga ahaa oo in badan nebiga u shaqaynayay tobankii sano oo madiino joogay waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam kaana waxa uu ahaa kaana haddii la yidhaahdo waxay tustaa istimraar ey in badan buu saas samayn jiray oo waxa weeye qaalibkiisa saas uu ahaa idaa dakhala alkhalaa ay idaa araada dukhuula alkhalaa idaa araada ayaa halkaa lagu fasiraya marka idaa waqtigii ay uu doono inuu dakhala alkhalaa uu suuliga galo oo marka uu gelayo ayuu qaala wuxuu odhan jiray markuu gudaha u galay ma aha marka idaa dakhala alkhalaa macnaheed waxa weeye waa idaa araada marka uu doono inuu suuliga galo intuuna weli gelin lugta bidix baa la horgeliyaa markaasaa sida axaadiid kale caddaynaysa waxaa la yidhaha bismi illaah markaasuu ducadan akrin jiray allaahumma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'if allaahumma allahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubuthi waalkhabaa'if mu-alifkaa fasiray oo wuxuu yidhi alkhubthu oo waxa weeye la godo bidammi alkhaa walyaa alkhubuthu la yidhaahdo oo la godo waxa weeye waa jamcu khabiif waa khabiif oo la jamciyey wa wuxuu yidhi waalkhabaa'ithna waa jamcu khabiifah waa khabiifah oo la jamciyey maxay tahay marka macnaha loo jeedo isticaada min dukraani ashayaadiin wuxuu ilaahay ka magan galay nebigu shayaadiinta kuwii oo waxa weeye dhadiga ahaa wal wa inaafihim iyo kuwii waxa weeye maaragtay ahaa kuwii labka habanka labkaa lelayaa ragga soo ma marka min dukraanihim kuwii maaragtay labka ahaay oo nimanka ahaa buu ka magan galay ilaahayna wuxuu ka magangalay kuwii dumarka ahaa marka rag iyo dumarba waxay leeyihiinba lab iyo dhadigba labadaba buu ka nabadgalay ilaahay buu ka magan galay marka khabiif min alkhubthi oo khabiif waxa weeye laga keenay waxa weeye macnaheedu waa kuwa ragga ah khabaa'ifna waa kuwii dumarka ahaa labadaba marka maadaama ay bilow aadniga dhibaan oo dhibaato u geystaan ayuu ilaahay ka magan galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana tuu ilaahay lahaa aayadda qur-aankaa faidaa qara'ta faidaa qara'ta alqur'aan fastacid billahi min ashaydaani arajiim marka shaydaanka in ilaahay laga magan galo adilo badan baa ku sugnaatay adilo badan ayaa ku sugnaatay in shaydaanka ilaahay laga magan galo marka waa marka la gelaaya marka musqusha marka la gelaayo ayaa waxa weeye ay ku sugnaatay adiladaas oo waxa weye xadiidkan wuxuu ka hadlayaa marka uu doonayo inuu nebigu galo calayhi salaatu wasalaam sida uu ku warinayo waxaana caddaysay riwaayadda uu wariyey imaamu albukhaari fi ladab almufrad ma aha saxiixiisa laakiin imaamu albukhaari wuxuu leeyahy kitaab kale oo aadaab ah oo la yidhaahdo aladab almufrad oo sheikh albaanina u taxqiiqiyey kitaabka ayuu wuxuu kaga warinayaa anas ayuu ka warinayaa riwaayad kale oo wuxuu leeyahay kaana annabiyu sala allahu calayh waalih wasalam iidaa aaraada an yadkhula alkhalaa qaala wa dakara alxadiid haddaba marka meeshaas uu xadiidka ijmaaliyey oo uu yidhi kaana idaa dakhala alkhalaa waayo haddii la yidhaahdo idaa dakhala alkhalaa waxaa laga fahmi karaa markuu dhex galay laakiin riwaayadaasaa caddaysayoo idaa aaraada an yadkhula alkhalaa weye riwaayadduna waa riwaayad saxiixa oo sheikh albani raximah allahu tacaala kitaabka la yidhahdo adab lmufrad oo imaam albukhaari lix boqol sagaashan iyo labo ayuu ku saxiixinayaa waa xadiid saxiixa marka riwaayaddaasaa fasirtay macnaha loo jeedo idaa dakhala alkhala jayid waa marka uu doonayo inuu galo ee markuu dhex gala marka maaha aadaabteedu marka waxa weye lugta bidix baa la horgelinayaa marka lugta bidix aa la gelaysid baad leedahay bismi illaah allahuma ini acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'id markaasaad gelaysaa axaadiid kalaa ku sugnaatay oo marka laga soo baxayana waxaa la odhanayaa gufraanaka oo axaadiid kalaa ku sugnaatay oo sunanku warinaya labadoodamada waxaa looga ilaahay looga magangelayaa maadaama ay waxa weeye shayaadiintu daa'iman meelahaas oo kale ay joogaan ilaahay baa laga magangelayaa marka inaynan qofka dhibaato u geysan oo waxa weeye dahaaradiisa aynan ka hadlaynin si ay hadhow cibaadadii khalal u gelin maxaynu ka faa'iideynaa marka xadiidkan waxaan ka faa'iideynaa mashruuc inay tahay oo istixbaabu hada adducaa marka waxa weeye aad doonaysid inaad suuliga geshid ducadaanaad akhriyaysaa markaad ka soo baxdidna gufraanaka ayaad leedahay waana aadaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaynu kaloo ka faa'idaynaa xadiidka shayaadiinta rag iyo dumarba in ilaahay laga magangelayo oo waxa weeye inagu ma aragno inahum yaraakum min xaytu laa tarawno iyagi iyagi wayna arkayaan laakiin inagi ma arkayno maadaama aynu inagu arkaynin waxaynu kaga badbaadi karnaa inaynu ilaahay ka magangallo unbaan kaga badbaadi karnaa waxay kaloo aan ka faa'idaynaa xadiidka in laga fogaanayo wax walba oo najaasaa oo waxa weeye sababta looga magangelaya bay dhaheen allah waxa weeye inuuna najaasadii kugu daadaadin oo kugu sayrsaydrin oo ku halaynin j alxadiidu athaani cashar xadiidka labiyo toban can abi ayub alansaariy can abi ayub alansaariy radia allahu canhu waa saxaabigaani waa saxaabi jaliil oo macruufa oo waxa weeye reer ansaar ahaa reer madiine ahaa macruuf ahaa oo saxaabadii waaweyneed ka mid a qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu yidhi nabadgelye iyo naxariis dushiisa ha ahaatee isagoo saxaabadii la dardaarmaya ummadda islaamka ah oo dhanna u sharciyeynaya idaa aataytum algaa'ida idaa aataytum idaa waqtigii ataytum aad timaadaan algaa'ida qaa'idka waxaa loo isticmaalaa meesha godan alardu almunkhafida lea algaa'id marka meelaha godan maadaama aynan berigaa jirin waxyaalahan suuliyadan iyo sida innagaba reer miyigeennu ahaa ayay waxay la tegi jireen meelaha xoogaa dhulka hooseeyo oo gabaad ay ka dhigan jireen oo dadka isaga qarin jireen booskii sidii loola aadayey ayaa saxaradiina qaa'id lagu magacaabay oo waxa weeye maadaama lala aadayey oo halkaa lagu soo saxaroonayey ayaa saa loogu bixiyey marka idaa aataytum haddii aad timaadaan algaa'ida ay makaanu algaa'idi meeshii aad ku saxaroonayseen haddaad timaadaan falaa tastaqbilu lqibla bigaa'idin walaa bawl waa nahyi weeye marka falaadaas laadaa naahiyaa la yidhaahdaa falaa tastaqbiluu ay laa tastaqbiluu ha la qaabilinina alqiblata kacbada ha la qaabilinina xagga kacbada ha la qaabilinina bigaa'idin idinkoo saxaroonaya walaa bawlin iyo idinkoo kaadshaya toonna ha u jeensanina waayaa jeensigii waa garannay waxa uu yidhi haddana walaa tastadbiruuhaa dhabarkana ha u jeedinina oo intaad xaggii qibladu kaa xigtay oo hadda innagu soomaaliya oo kale marka aynu joogno waxa weeye bari qoraxdaa ka soo baxda galbeedna qoraxdaa u dhacdaa waqooyina qibladaa kaa xigtaa koonfurna waxaa kaa xiga dhinacii kale soosaa maha afarta jeer marka haddaad qibladii u jeensatid laguma ogola haddaad dhinacii kale u jeensatid oo qiblada dabada u jeedisidna oo dhabarka u duudidna lama ogola marka labadaa dhinacba waa la diiday walaa tastadbiruuhaa haada damiirka waxaad u celinaysaa kacbadii ee qibladii ay walaa tastadbiru lqiblata qibladana dhabarka ha u jeedinina maxaan samaynaa marka waa kan tawjiiha nabiga calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaad ka garanaysaa maamaadii soomaalidu ay ku maamaai jireen inay jaah waxaan waxba jirin ahayd diintii ilaahay bay inta baran waayeen waxayn qoom culuma waashay baana qiblada ha ujeensan baa la yidhi xagga ha ujeensan baa la yidhi waa inaa cirka ukaabshaa bay dheen marka waa iska talaacub waa nebiga tawjiihiisii bay ka tageen nebigu wuxuu yidhi walaakin hase ahaatee shariquu qorax ka soo bax u jeesta ama dhabarka u jeediya ow qaribuu ama qorax u dhac u jeensada ama dhabarka u jeediya laba jihaa laguu baneeyey laba jihana waa laguu diiday culummadu marka waxay yidhaahdeen qofka noocaa la leeyahay oo laleeyahay qorax u dhac iyo qorax ka soo bax u jeenso waa qofkii mathalan madiinoo kala jooga iyo ciddii la jiha a madiina macnaha waa qofkii haddii uu u jeensado qorax u dhac ama qorax ka soo bax qibladii aan markaas qaabilaynin laakiin jihooyinka kale haddaad joogtid ma aha macnaha loo jeeda mar walba in lagu leeyahay qoraxda xaggeeda u jeenso waxaa dhici karta inaad mar ay qibladii kaa xigto xagga qorax ka soo baxa ama xagga qorax u dhaca maxay tahay marka mafhuumka saxiixa mafhuumka saxiixa waxa weeye mar walba meesha aad joogtid ayaa xukumka ka qaadanaysaa qiblada ha u jeensanin dhabarkana ha u jeedinin laakiin labada jihoo kale kaa rabta u jeenso macnaha saxiixa waa saas waxa weeye madiine marka la joogo ayaa qorax ka soo bax iyo qorax u dhac labadaba kacbadu kama xigto dhinacaa doontaa u jeensan kartaa marka innagaba hadda soomaaliya saas saas weeye oo xagga bariga dee qibla kaama xigto qoraxdiina barigay ka soo baxdaa marka sidaa daraaddeed dadka jihooyinkoodu ay madiino kale leanno nebigu madiinuu joogay markuu xadiidkan saxaabada barayo jayd marka halkaa waxaa inooga soo baxday qibladii in loo jeesto waa la diiday in dhabarka loo duwo oo laga jeensado dabada loo duwana waa la diiday laakiin maxaa laynoo ogolaaday labada jihoo kale oo qiblada ka babcan kaa rabtid inaad u jeensatid kaa rabtidna dhabarka ujeedis qaala waxau sida saxaabadu marka ay u fuliyeen amarka u fiirso waxa uu yidhi abu ayuub radia allahu canhu ayaa qaala waxa uu yidhi qaala abu ayuub alansaariy wuxuu yidhi qadim faqadimna shaam waxaanu nimid shaam marka shaam waxaa la yidhahdaa waa baytulmaqdis waa baytulmaqdis iyo waxa weeye ilaa suuriya iyo falastiin iyo intaasaa shaam laysku yidhaahdaa adugu dimishqi iyo wixii raacsan iyo waxa weeye baytulmaqdis labadaa magaala ugu waaweynaa ayaa ardu shaam la odhan jiray wuxuu yidhi qadimna faqadimna shaam shaam baa nimid intaan ka soo tagnay waxa weeye madiina iyo fa wajadnaa waxaanu helay maraaxiida maraaxiid waxa weeye waa meelaha lagu qubaysto waa jamcu mirxaad waa meelaha lagu qubaysto oo waxa weeye la galo oo babliga oo suulooyinka suuliyaasha iyo lagu qubaysto oo waxa weeye ay dadku galaan ayaa la yidhahdaa maraaxiid ayaanu helnay qad buniyat naxwa alkacba loo jeediyey xagga kacbada oo qofkii markuu galo is yidhaahdo ku xaajo gudo kacbadii buu qaabilaya oo waxa weeye u jeensanayaa marka waa inoo imaan doontaa xadiidkan iyo xadiid ka dambeeya sida loo jamcinayo marka waxaanu helay buu yidhi ila dad gaala aha deganaa xilligaa shaam muslimiin ma ahayn dad gaala aha deganaa waxaanu helay marka maraaxiid loo dhisay xagga kacbada naxwa alkacba ey jihat alkacba xagga kacbada loo jeediyey ayaanu helnay maxaan samaynaa marka meeshii waa magaalo bannaan loo baxa male waa magaalo weyn waxa uu yidhi abu ayuub markaa fa nanxarifu canhaa dhinac dhinac baanu ugu fariisan jirnay waanu iska babci jirnay meeshii loogu ta intaanu gallo baanu qallooc qallooc ugu fariisan jirnayoo waanu iska babci jirnay markaanu ka soo baxnana ilaahay baanu dembi dhaaf weydiisan jirnay wanastakfiru allaha caza wajalla ilaahay inuu noo dembi dhaafo maadaama ay daruuro noqotay oo aanu ku khasbannahay oo magaaladii de waa magaalo weyno meel la aada ma leh ilay fahm wuxuu haystaa abu ayuub dardaarankii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka maqlay inaan kacbada marnaba loola jeensan waxa weeye xaajo gudasho ayuu haystaa halkanna waxa weeye guryo gaala dhisatay oo loo jeediyey waxa weeye kacbadii ayuu waxa weeye la kulmeen oo dantu ku khasabta maxaa la samaynayaa markaa waxa uu yidhi abu ayuub waan dadaallayo dhinac dhinaca baanu inta u fadhiisanno ayaanu markaas iska babci jirnay xagga kacbada waay haddaba xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa khilaafka culummada waynu arki doonaaye xadiidka soo socda markaynu akrino ayaan labada xadiidba kulminaynaa laakiin xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa nahyi inuu ku soo arooray in kacbada loo jeesto oo lala qaabilo saxare iyo kaadi labaduba waa isku mid weeye marka kow annahyu can istiqbaali alkacba ee qibla in qiblada loo jeesto oo xaajo gudasho loola jeesto dhabarkana loo jeediyo labadaba xaaraam wey waayo nahyigu waa litaxriim ilaa deliil ka duuda in la hela mooye oo waxa weeye usuulu fiqiga waxay idhahdaan annahyu yadullu cala ataxriim annahyu yadullu cala ataxriim ayay yidhahdaan marka xaaraam buu kutusayaa ilaa in la helo wax kaa leexiya mooye waay waxaynu kaloo ka faa'idaynaa haddii ay daruura kugu noqoto inaad dadaashid oo waxa weeye sidaa abu ayuub uu sameeyey aad dhinac dhinac ugu fadhiisatid waxaynu kaloo ka faa'idaynaa awaamirta sharciga ah inay caam tahay oo waxa weeye meel walba lagu tadbiiqinayo xadiidka soo socda markaa baynu akhriyaynaa markaasaan labada xadiid iyo aqwaasha culammadu ay ka yidhaahdeen isku fasirayna waa alxadiid athaalith cashar waa xadiidka saddex iyo toban waxa uu yidhi can cabdillaahi bni cumar bni alkhadaab radia allahu canhuma waa cabdullaahi bni cumar waa garanaysaan macruufa oo waxa weeye saxaabigii jaliilkaa macruufkaa waa oo cumar ibni khadaab uu dhalay qaala waxau yidhi raqiitu waxa aan fuulay raqiitu waxaan koray oon fuulay yowman maalin ayaan kor u koray calaa beytin calaa beyti xabsa xabsa waa xabsata binti cumar ibn khadaab waa walaashiisu ah nebigaana qabay calayhi salaatu wasalaam oo xabsa waa xaaskii nebiga cumar ibn khadaab baana dhalay cabdullahina waa walaashiis marka wuxuu yidhi waxaan fuulay gurigii xabsa ayaan dhakada uga baxay oo maalin maalmaha ka mida fuulay haye fa ra'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigii baan arkay yaqdii gudanaya xaajatahu dantiisa gudanaya ay fadhiyo oo suuligii ku fadhiyo waxa weeye xaajo gudanayo saxro u fadhiya oo muxuu samaynayay mustaqbila alkacba mustaqbila shaam xagga shaam buu u sii jeeday waaya mustadbira alkacba kacbadana dhabarku u jeediyey marka markaad joogtid madiina haddaad shaam qaabishid oo waxa weeye shaam u jeensatid kacbadii dhabarkay kaa qabanaysa haddaad kacbada u jeensatidna shaam baa waxay kaa qabanaysaa dhabarka marka wuxuu yidhi waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wassalaam oo shaam qaabilay u jeeda mustadbira alkacba kacbadana dhabarka u jeediyey waana tii laynaga nahiyey in aynu dhabarka u jeedina kacbada waay haddaba marka xadiidkii abu ayuub iyo xadiidkani waxa weeye daahirka waxaad moodaa marka inay iska hor imaanayaan waayo xadiidka abu ayuub wuxuu inoo diiday kacbada dhabarkana ha u jeedinin hana u jeensanin baa layidhi xadiidkanna wuxuu caddaynaya oo waa qowl weeye xadiidkaasi oo nebiga qowlkiisii waa xadiidkanna waa ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu sameeyey inuu shaam u jeensaday kacbadana dhabarka u duway maxaa marka see lagu jamcinayaa labadan xadiid waayo khilaafka culummada ayaynu sheegaynaa iyo qaabka ugu kala baxeen labadan xadiid in la iswaafajiyo culummadu waa isku khilaafeen qaar waxay ku tageen oo waxa weeye mutlaqan fadahaba ila ataxriimi mutlaqan in kacbada loo jeesto dhabarkana loo duwo waxaa ku tegey waxa weeye abu ayuub alansaariy waxaa ku raacay mujaahid waa ardaygii cabdullahi ibni cabbaas waa taabici mufasira waxaa ku ku raacay annukhaci waxa weeye waa min fuqahaa'i taabiciin waxaa ku raacay athawri waxa weeye waa min ala'ima waxa weeye waxaa qowlkaa marka u gargaaray oo aad iyo aad ugu tegey adiladana ku xoojiyey ibnu xasam kitaabkiisa la yidhaahdo almuxalla aqwaasha kaloo dhanna baatil buu ka dhigay oo waa radiyey oo aad iyo aad wuxuu ugu nusreeyey qowlkaa ah inay taxriim tahay taxriimku marka waa maxay oo uu ku tegayo ama guri ku jir ama bannaan jooge inay xaaraam tahay buu ku tegey waxaana qowlkaa ku raacay sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa doortay iyo ibnalqayim ibnalqayimna aad buu uga hadlay kitaabkiisa leeya zaad almacaad iyo waxa weeye tahdiibu sunanka ayuu aada ugu waadixiyey adillo badan bayna deliishadeen oo xadiidka abu ayuub ka mid yahay ayay waxa weeye deliishadeen oo halkaasay maryeen culummadaa marka waxay ku tageen inay tahay arrintaasi mutlaqan xaaraam inay tahay waay qolada ka soo horjeeda wa dahaba ilaa jawaasihi mutlaqan qaarna waxay yidhahdeen maya waaba bannaan tahay ama guri joog ama bannaan jooge waxaa ka mid ah inkastoo qowlkaasi qowl daciifa uu noqonayo oo waxa weye dee aan awood badan lahayn waayo labada axaadiidba ma waafaqsana keliya xadiidkan buu xoogaa waafaqaya laakiin xadiidkii kale ayaa ka hor imaanaya waxay ku tageen inay bannaan tahay curwat ibnu zubayr ayaa ka mid a wa rabiicati ra'yi baa ka mid a wa daawuud adaahiri baa ka mid a waxa weeye iyaga oo deliishaday xadiidka cabdullaahi ibnu cumar marka qowlka horebaa ka awood badnaa waay wa dahaba ala'ima qowl saddexaad baa jira oo dhexdhexaad ah waana qowlka sawaabtaa oo waxa weeye labada xadiidba jamcinaya waayo usuulu fiqiga waxay yidhahdaan markaa tacaarudda adilla laga hadlayo waxa weeye in lagu camal falo labada xadiidba ayaa waajiba in amkana aljamcu waa in la jamciyo wey marka marna ma bannaana xadiid in la qaato midna laga tago iyadoo suurtagal tahay in labada xadiid la jamciyo marka wa dahaba ala'ima maalik imaamu maalik wa imaamu shaafici wa imaamu axmed waxa weye wa isxaaq ibni raawe wa alawsaaci waxaan leeyahay ha isxaaq ibni raawe ayaa isna ku tegey iyo waxaana kaloo laga wariyey cabdullaahi ibni cumar ibn alkhadaab washacbi ayaa laga wariyey intaasoo dhan waxay ku tageen ila tafsiil in la kala saaraya arrinta oo see loo kala saaraya waxay yidhaahdeen waxaa xaaraam ah fa xaramuuhu fi lfadaa waxay xarimeen dhulka bannaankaa markaad joogtid oo waxay yidhahdeen xadiidka abu ayuub waxaan ku fasiraynaa markaad meel bannaana joogtid waayo idaa ataytum algaa'ida buu yidhi nebigu alqaa'idna waxaa la odhan jiray meel bannaana marka la tago sida baadiyaha oo kale dhulka bannaan marka waxay yidhahdeen dhulkaa bannaan buu xadiidkaasi nahayey waa kow waxay dhahdeen marka meel bannaan markaad joogtid xaaraan bay kaa tahay inaad qiblada u jeensatid dhabarkana u duudid waayo xadiidka cabdullahi ibni cumarna maxaa ku fasiraysaan waxay waxay yidhahdeen markaa waxay banneeyeen wajawasuuhu fi lbinaa guri markii lagu jiro qibla meeshay doonto suuligu ha u jeede e inay bannaan tahay ayay ka qaateen iyaga oo labadii xadiistaa ku jamciyey haddaba qowlka sawaabta waa qowlkaa adiladana waafaqaya labadii xadiidna lagu camal falayo markaad guri ku dhex jirtid inaad waxa weeye sidaa ficilka nebiga lagu arkay iyo waxa weeye maaragtay derbi baa ile kaa xiga kacbadii iyo qibladii iyo derbiyaa kaa xiga marka gudaha markaa ku jirtid oo guryahan hadda la dhisay iyo suuliyada laga dhex dhisay waxa weye wax dhibaataa maya laakiin waxaa habboon hadduu qofka muslimka isagu gurigii dhisanayo inuu marka horeba ku dadaalo inuusan kacbada u jeedin xagga qiblada inuu ka duwo suuliga oo dhinaca kale uu ka babco ayaa habboon oo aad iyo aad loogu baahan yahay laakiin hadday dhacdo dee guriga adigu inaada dhisan sidaa ku dhacday abu ayuub iyo oo waxa weeye maaragtay ay iyagoo jooga sham ay arrintaasi qabsatay oo kale waxa weeye culammadu waxay yidhahdeen guryaha gudahoodu way bannaan tahay haddaba khulaasada inooga soo baxday waxay tahay haddaad guri ku dhex jirtid oo suuli ku dhex jirtid way bannaan tahay jawaazu istiqbaali alkacba kacbada in la qaabilo ama in la qaabilo baytulmaqdis kacbadana dhabarka loo jeediyo way bannaan tahay wax dhibaataana male laakiin haddaad awoodi kadhid oo marka hore adigu aad ku dadaali kadhid inaad ka duwdid hadaa dayib waa arrin aad iyo aad u wanaagsan laakiin haddaad awoodi weydid oo aad ka duwi weyday oo gurigii la dhisay ama kiro ku degan tahay oodan waxba ka bedeli karin falaa xaraj wax dhibaataa markaa ma leh saasay culummadu waxa way ku caddeeyeen amaa haddaad meel baadiya iyo meel bannaana iyo maraysid waa litaxriim wa lama ogola inaad u jeensatid maxaa makhrajka waa maxay marka bannaan markaad joogto xaggee u jeensanaysaa labada jihoo kale jihadaa doonta u jeenso jihada kacbadu kaa xigto maahay labada jihoo kale kaad rabtid u jeenso wallahu aclam alxadiid araabic cashar xadiidka afar iyo tobnaad waxa uu yidhi can anas ibni malik radia allahu canhu waa khaadimkii nebiga macruufka a garanaysaan annahu qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulkii ilaahay waxa uu ahaa yadkhulu lkhalaa mid waxa weeye suuliga gala fa axmilu waxaan usoo xambaari jiro usoo qaadi jiray anaa anigu wa qulaamu naxwi iyo wiil yaroo kaloo ila mid ah oo aniga iyo wiil kale baa nebiga u khidmayn jirnay oo macii ila socon jiray idaawatan min ma idaawa waa inaa'un saqiir sida mu'alifkuba u tacliiqinayo waa inaa'un saqiir waa weel yar oo waxa weeye min jildin harag laga sameeyo waa wixii weesada ay odhan jireen ama ubada qaar baa dadka yidhahda ama buraashad dheh ama uba dheh ama weyse dheh magaca kale ma jira magac kale inuusan jirin maalmaana aduu magacyahaas oo dhan baa la yidhahdaa haddaba idaawadaas oo waxa weeye maaragtay magacana sidaa soo soo wadnaa laakiin idaawada intaa umay soomalidu yaqaana sooma midda birta laga macalinta laga sameeyo buraashad bay dhahaan tan haragga iyo waxaa laga sameeyo ana waxay dhahaan weyso ama ubo labadaba waa dhahaan weysana way dhahaan marka idaawadu waa nooca waa weelkaa yarka haragga laga sameeyo waa canazatan canazaduna waxa weeye waa usha waxa weeye katiga afka ku leh oo waxa weeye xarbada bahasha yartaa birtaa ku leh waranka yarkaa oo markaa saas dhulka loogu mudo oo odayaashu qaadan jireen taa weeye marka canazadaana nebigu wuxuu u wadan jiray sutruu ka dhigan jiray oo markuu meel bannaana iyo ku tukanayo hortiisaa loogu mudi jiray sutruu ka dhigan jiray marka safar baa lagu jiraa meel walbaa la maraya nebigu markuu soo xaajo gudanayo ama waxa weye magaaladaba joogo oo suuligaya galayo ayaanu weysadiisii biyihii usoo qaadi jirnay iyo ushii uu ka dhigan jiray sutrada hadhow markuu tukanayo fayastanji bilmaa biyihii wuu ku istijoon jiray fayastanji macalshaahidku waa kan xadiidka u keenay fayastanji waxa uu ku istijoon jiray istijaa waxaa la yidhaahdaa marka biyo lagu istijoonayo oo ada warqad iyo isticmaalayne aad biyo keliya isaga dhaqaysid bilmaa ayuu ku istijoon jiray marka wakaa mualifku wuxuu inoo caddaynaya wuxuu leeyahay alcanaza waa alxarba waa bahashan waxa weeye soomaalidu xirbana way dhahaan oo xada hoos dhigaan waa katiga bahasha ay yidhaahdaan waranka yarka ah oo usha ay hoosta ka suraan hadhow saa wax ugu mudaan odayaashu qaataan wa idaawaduna waa weelkaa yarka xadiidkan markaa waxaynu ka qaadanaynaa ka faa'iideynaa oo baabka loo keenay alistinjaa'u bilmaa ayaa baabka uu ka hoseeya waayo inta kale waxay ka hadlaysaa macnaha inuu anas nebiga u khidmayn jiray marka mar walbana wuu u khidmayn jiray baab kasta hala joogee nebiga wuu u khidmayn jiray laakiin macalshaahidku waxa weeye weel baan usoo qaadi jirnay idaawata min maa weesadaas oo biyo ku jiraan baan usoo qaadi jiray markaasuu fa yastanji bilmaa marka iktifaau bilmaa aliktifaau bilmaa in biyo lagu gaabsan karo oo iyadoon dhagxan iyo warqada iyo la isticmaalin in biyo keliya lagu istijoon karo ayaa waxa weeye xadiidku ay ka faa'iideynaan waana wanaagsan tahay oo waxa weeye dee waa lagu nadiifinayaa marka culummadu labada dhowr qowl baa ku jira oo waxa weeye qaar waxay ka hadlaan horta asal waa bannaan tahay qofku inuu dhagxan isticmaalo inuu warqado isticmaalo way bannaan tahay inuu biyo keliya isticmaalana waa bannaan tahay laakiin waxaa la isku hayaa labadooda ma la isku dari karaa halkaasaa khilaaf ka taagan yahay waayo axaadiidta ku soo aroortay oo nimankii reer quba ka sheekaysay waa axaadiid daciifa oo sheikh albani raximahu llahu tacaala irwaa'u lqaliilka iyuu aada uga hadlaa axaadiidta ku soo aroortay ma aragtay markii soo degtay aayadda qur-aanka ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutadahiriin ayaa axaadiid daciifa waxay yidhaahdeen reer qubay ku soo degtay nebigaa weydiiyo wuxuu yidhi ilaahay waa ida ammaanaye maxaad isku daahirisaan se waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahi nimankan yahuuddaan la deganaan jirnayo biyay ku istijoon jireen carabtana dhaqankooda wuxuu ahaa dhagaxay ku istijoon jireen oo biyaha ma isticmaali jirin oo dhagax bay isaga tirtiri jireen marka yahuudduna biyaha isticmaali jireen carabta nimankan reer marka madiina maadaama ay la deganaayeen yahuudda ayay ku ta'aahureen marka biyahay isticmaali jireen oo intay marka hore dhagxanta isticmaallo ayaa nutbiculmaa biyaha raacin jirna markaa haddana axaadiidtaa waa daciif waa la daciifiyey qaar marka culammada waxay yidhaahdeen asalka wax diidaya male oo waxa weeye dahaaradu wax diidaya male qofku inuu marka hore warqad isaga tiro haddana biyo isticmaalo qaarna waxay yidhahan maya waa min baabi alcibaadaat waa tawqiifiyo nebigii lama hayo oo kulmiyey biyo iyo dhagxan mana nahyin laakiin marna biyuhu isticmaali jiray marna dhagxanta daba waxay dhahan marka sidii nebiga waa in la isticmaalaa oo ama biyaha keliya ku ekayso ama warqadda keliya ku ekayso ay addaa baadiyo joogta dhagxanta iyo waxa lamida ku ekayso calaa kulli xaal marka labada qowlba culimmadu waa ka leeyihiin oo waxa weeye adilla ayaa ku soo aroortay qaarna waxay leeyiin maya in la jamciyana oo waxa weeye wax diidaya male qaarna waxay leeyiin maya lama jamcin karo kollay nahyi kuma soo aroorin oo waxa weeye arrintaa halkaas ayay maaragtay culummadu saas uga hadleen laakiin xadiidka macal shaahidkiisu waxa weeye in biyo keliya lagu istijoon karo inay bannaan tahay ayuu xadiidku ina baray alxadiidu alkhamis cashar waa xadiidka shan iyo toban wa waxa uu yidhi can abi qataata alxaarith ibn ribciy alansaariy radia allahu canhu waa saxaabi macruufa weeye oo ansaara wey waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee waxa qaala waxa uu yidhi laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiinihi wa huwa yabuulu laadaanina waa naahiya laa yumsikanna waa nahyi weeye ficil baa la ysku diidaya laa yumsikanna yuuna ku qabanin axadukum mid idinkayda ka mida dakarahu ay farjigiisa yuunan ku qabanin marka dakar raggaa loo isticmaalaa fajna waa la yidhahdaa rag iyo dumarba farji waa la iska yidhahdaa laakiin badanaa dumarkaa farjiga loo isticmaalaa ee rag waxa loo isticmaalaa dakarka xubintiisa taranka yuunan ku qabanin axadukum dakarahu waxa weye xubintiisa taranka biyamiinihi gacantiisa midig yuu ku qabanin wa huwa isagoo walxaal huwa yabuulu isagoo waxa weeye kaadshaya marka waa xilli wakti gaaraa lagaa nahiyey wakti gaara hal wakti oo gaaraa lagaa nahiyey dakarkaaga inaad midigta ku qabatid waxaa laguu diiday marka aad kaadshaysid mafhuumulmukhaalafa waxa la yidhahdaa jirto oo oo usuulka lagu barto waxaa laga faa'iidayaa macnaha xaalka waktiga aan ahayn xilliga kaadida aad kaadshaysid xilliga aan ahayn laguma diidin oo nin baaba xataa nebiga u yimid oo yidhi rasuulka ilaahay ow haddii ninku uu waxa weeye dakarkiisa taabto weesadu ma ka jabaysaa maxaa uga jabaysaa fa innamaa huwa bidcatu minka bud waa xubin kaa mideh gacantaada haddaad taabatid miyaa weesadu kaa jabtaay oo kale waa maya haddaba gacantaaduna waa xubin kugu taal dakarkaaguna waa xubin kugu yaal sidaa daraaddeed markaa waa xubnahaagay ka mid tahay jirkaaga nahyigaani marka waxa uu ku socdaa xaala albawl faqad waa markaad kaashaysid keliya yuuna ku qabanin waayo culummadu waa tacliiliyeen waxay yidhahdeen waxaa dhici karta inuu kaadidii inta waxa weeye gaadho gacantiisii midigta ahayd oo hadhow wax lagu cunayey waxyaalaha wanaagsan loogu talagalay inay kaadi gaadha lama ogola laakiin mid bidixdaa loogu talagalay in lagu dhaqo oo waxa weeye loogu talagalay marka nahyiga koowaad saddex arrimood buu xadiidku inaga nahyinayaaye nahyiga koowaad waxa weeye laa yumsikanna yuunan ku qabanin axadukum midkiin idinkayda ka mida dakarahu gacantiisa midig yuunan ku qabanin dakarahu ha dakarahu biyamiini laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiini yuuna gacantiisa midig ku qabanin dakarkiisa wa huwa yabuulu isaga oo kaadshaya waay taasi waa nahyiga koowaad waa inoo imaan doontaa marka ma litaxriim ba mise waa lilkaraaha walaa yamsax yuunan ku masaxin waa nahyiga labaad wa walaa yamsax yuunan isaga tirtirin masaxaaddu waa wax markaa tirtiraysa walaa yamsax yuunan ku tirtirin oo gacantiisa midigta yuunan isaga tirtirin min alkhalaa'i biyamiinihi alkhalaa' waxa weeye markaad xaajo gudanaysid wixii saxaradii kaa yimidna waxa weeye gacanta midigta ah isaga tirtirin oo alkhalaagaan hadda musqushii lagama wade eh saxaradii kaa timid laftigeedii baa laga wada oo waxa weeye maadaama aad saxarootay oo kaadiday gacanta midigta ah ha ku tirtirin oo waxa weeye ha ku wahaynin bidixda uu isticmaal waay nahyiga saddexaad waxa weeye walaa yatanafas fil inaa yuunan ku neefsanin fil inaa ay xaala shurbi markaad wax cabbaysid weelkii aad wax ku cabbaysay intaad qurqurisid biyihii ama caanihii ha ku neefsanin adoo afka ku haya ee waxa weeye iska wareeji oo neeftira markaa qofku markuu wax qurquriyo xoogaa waa xuurtoodaa oo waxa weeye waa xiiqayaa marka sidaa daraaddeed ha ku neefsanin weelka ee afka ka qaad xadiidkan marka saddex arrimood ayuu keenay saddex arrimood labada hore waxay la xidhiiraan baabu tahaara kan kalena waa baabul adab oo waxa weeye aadaabta iyo waxa weeye aadaab atacaam iyo buu ku yimaadaa oo jumlada dambe ee ugu dambaysaa laakiin labadan jumlo hore waxa ay ka hadlayaan baabu tahaara jumlada koowaad waa jumlada waxa weeye in midigta lagu qabto waa la diidey culummadu marka waa ka hadleen oo waxay yidhahdeen nahyigaasi laynoo diiday horta ma litaxriim baa mise waa lilkaraaha khilaaf baa ku jira culama qaar waxay yidhahdeen waa litaxriim qaarna waxay yidhahdeen maya waa lilkaraaha daahiriyadu waxay ku tageen inay taxriim tahay oo aan la ogolayn xadiidkaa daahirkiisay qabsadeen laakiin jamhuur culamaa waxay ku tageen inay tahay karaahatu tanziih sidaa daraaddeed bay usuulu fiqiga iyo markay ka hadlayaan xadiidkaanay soo qaataan waxyaalaha nahyiga ka baxaya oo waxa weeye karaahiyatu tanziih noqonayo litaxriim noqonaynin xadiidkaanay tusaale uga dhigaan oo waxa weeye ku mathalaan inkastoo culummada qaar ay leeyihiin waxaa habboon marba hadduu nebigu nahiyey sida sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala waxa uu leeyahay marba haddii nebigu nahiyey waxa weeye bannaanka ka mar oo haba samayn waayo culummada hadda tiri waa litaxriim haddaad bannaanka ka martid waxay ku leeyihiin axsanta waad wanaajisay oo waxa weeye wanaag baad samaysay kuwii ku yidhi waa karaahiyatu tansiina kuma dhahayaan waad dembaabtay waxay ku leeyihin waad wanaagsan tahay haddaad bannaanka ka marto laakiin haddii aad samaysid oo midigta ku qabatid culummadii taxriimku waxay ku leeyihiin akhda'ta dembi baad ku dhacday kuwii kalena waxay ku leeyihin may maa dembaabay marka maxaa mawdicu alkhilaaf ba ku geliyey nebigu ma nahiyey calayhi salaatu wassalaam haa bannaanka ka mar marka wuxuu ku matalaa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala markuu sharaxay wuxuu yidhaahdaa waxaad ka soo qaadaa hadda nebigiioo ku hortaagan ilay xadiidkiisu waa nebigo ku hortaagan nebigioo ku hortaagan waa adoo kaadshayaad midigta ku qabanaysaa markaasu wuxuu ku yidhi nebigu ha ku qabanin midigta hadda nahyigii nebiga soo inaad fulisid ma haddaad nebiga aadan khilaafteen xadiidka nebigana ha khilaafin oo waxa waya xadiidka nebiga raa marka arrintaani waa raggay khusaysaa dumarku shaqo kuma leh waayo iyagu waxay dee gacan ku qabtaanba ilaahay uguma talagelin taa daraaddeed marka waa raggaa laga hadlayaa marka xadiidka waxaynu ka faa'iidaynaa haddaan ku soconno dariiqada jamhuurka inay karaahiye tahay in gacanta midigtaa lagu qabto waa laga fiican yahay waxaana habboon oo wanaagsan inuu qofku bannaanka ka maro ounan ku qaban sidaa sheekh cuthaymiin caddeeyey raximahu allahu tacaala waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa inaan lagu istijoonaynin midigta oo gacanta bidixda ayaa loogu talagalay arrimaha midigtu waa cuntada iyo waxyaalaha wanaagsan iyo salaanta iyo laakiin bidixda loogu talagalay waxyaalaha noocaasa waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa baabul adab weeye inaan cuntada lagu neefsan oo waxa weeye layska ilaaliyo markii aad wax cabaysid soomaalidu waxa weeye qaarkood cuntada ay afuufayaan oo kale ayaa soo gelaysa cuntada lamana afuufo mana lagu neefsado oo aad iyo aad ayaa laysaga ilaaliya arrintaas wax wanaagsan ma aha oo xagga xataa dibiga kuma fiicna xadiidka asaadis cashar xadiidka lix iyo toban waxa uu yidhi can cabdillaahi bni cabbaas radia allahu canhuma cabdullahi bni cabbaas waxaa laga wariyey waa macruuf waad garanaysaan qaala waxa uu yidhi mara nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu soo maray calayhi salaatu wasalaam biqabrayni laba qabri laba qabri oo waxa weeye muslimiina ayuu nebigu soo maray oo la xabaaray labadaa qabri oo labadii qof oo ku jira ayuu nebigu qiso ka sheegayaa marka fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahumaa la yucadabaani innahumaa ay labadan qof oo labadan qabri ku kala jira waa la cadaabayaayoo cadaab baa ku socota haa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn oo weyn oo ay galeenna lagu cadaabi mayo sida kufri iyo shirki iyo lagu cadaabi mayo he maxaa lagu cadaabayaa marka amaa axaduhumaa midkood ka mida labadooda fa kaana laa yastatiru iskama asturi jirin oo iskama dhowri jirin min albawli kaadida manaa markuu kaadshayo waa iska kaadshi jiray waa iska kaleetin jiray waxa weeye markaasee dharkiisa iyo ku finiini jidhay hadhowna markaasuu tukan jiray dharkiiyo najaasa a ilay salaadii kaadidii waa najaaso iskamaw ilaalin marka laa yastatiru min albawl waaya axaadiid badan baa marka ku soo aroortay iska ilaaliya kaadida tanazahuu min albawl fa ina caamata cadaaba alqabri minhu waxyaalaha cadaabalqabriga ka tima ka yimaada waxa u badan waa waxa weeye kaadida oon la yska dhowrin sidaa daraadeed kaadida iska dhowra buuye nabiga calayh isalaatu wasalaam wa ama alaakharu kan kala miyaa fa kaana yamshii binnamiima kan kala dadkuu isku diri jirayoo namiimiyada ayuu u socon jiray namiimiyadu waa naqlu lkalaami ila alkayr waa in dadka kalaamka loo kala qaado oo dadka la isku diro ayaa la yidhaahdaa namiima marka wuxuu ahaa mid dadka isku dira walciyaadu billah waa min alkabaa'ir oo dembi weyn ayuu ku dhacay waayo axaadiidka riwaayadihiisa qaar waxayy markuu yidhi nebigu ولا يcadabaani fi kabiir wma yucadabaani fi bala inahu lakabiir ha marka wuxuu imaamu nawowi markuu sharaxayo iyo waxay ku jamciyaan waxay dhahan macnaha wax ma aha weyn oo ku weynaa oo ay ka tegi waayi kareen ma aha oo way ka tegi kareen laakiin ilahay agti waa dembi weyn ilahay agti oo bala inahu lakabiir ay cinda allah ilahay agti waa dembi weyn laakiin iyaga way u fududayd inay ka tagaan waayo qofku inuu kaadida iska asturo oo iska dhowro waa u fududahay inuu namiimiyada iska daayana waa u fududahay oo banaanka uu ka maro haddaba muxuu sameeyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam arrin halkaa arrintaanuu nebigu sameeyeena dad badan oo waxa weeye muslimiina ayaa khalad ka fahmay oo ilaa iyo yowmina haadana haadaa ku dhunsan oo khalad ka fahmay qaala waxa uu yidhi fa akhada waxa uu qabtay oo qaatay jariidatan ey nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi labadaan waa la cadaabayaa uu sheegay qisadii lagu cadaabayey fa akhada wuxuu qaatay jariidatan radba wuxuu qaatay jariida waa laan wey laan qoyan radba ay qoyan laan qoyan oo geeda ayuu qaatay fa shaqahaa wuu kala jeexay laantii nisfayni laba qaybood buu u kala jeexay iyadii buu kala dileecashay fa karasa fii kulli qabrin waaxida labadii uu kala jeexay ayuu qabri walba dushiisa mid ka mida saa ugu taagay oo waxa weeye uu ku beeray oo saa ugu taagay waaya fa qaaluu saxaabadii waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah lima facalta daalika maxaad saa u samays lima facalta haada arrintaa maxaad u samays maxay tahay xigmadda ku jirta inaad laantaan inta soo qaadid oo kala jeexdid aad waxa weeye aad ku ku beedid qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam lacallahu yukhafafu canhumaa maa lam yibasaa lacallahu waxaa laga yaabaa ee uu mudan yahay macnaha an yukhafafa in laga fududeeyo canhumaa labadooda ay labadaas qof oo la cadaabayey labadaa nin oo la cadaabayey in laga fududeeyo cadaabtii maa lam yaybasaa inta aynan qalalin inta aynan qallalin labadaa laamood haddaba xadiidkan waxa weeye dad badan baa horta inta ina khusaysa oo baabka khusaysa aan sharaxno kabacdi baan jumladan u imaanaynaa waxa weeye iyo macnaha laga qaadanayo u imaanaynaa innaga waxayna khuseeya waxa weeye in kaadida la iska ilaaliyo oo wuxuu u keenay meesha amaa axaduhumaa fa kaana laa yastatiru min albowl kaadida iskama ilaalin jirin ayuu u keenay baabka haddaba kaadida oo aan la iska ilaalin oo waxa weeye dharkaagii iyo jirkaagii iyo meel walba gaadha oo la iska dhowri waayo waxa ay keentaa in waxa weeye waxa ay keentaa in cadaabulqabri lagu muto waayo culammadu waxay yidhahdeen qofkan waxaa najaasoobaya dharkiisii jirkiisii salaadiisii baatil bay noqonaysa oo salaadii iyo cibaadadii oo dhan waxba kama jirayaan markaa sidaa daraaddeed markaa inuu qofku iska dhowro ayaa waajiba marka waxaynu ka faa'iidaynaa inay la iska ilaaliyo kaadida waayo kaadidu waa najaaso oo waxa weeye aad iyo aad u daran oo in la iska ilaaliyo loo baahan yahay waxaynu kale oo ka qaadanaynaa namiimiyaduna inay tahay waxa weeye min alkabaa'ir laakiin innaga hadda jumlada ina khusaysa baabkan oo loo keenay waxa weeye waa kaadida in la iska dhowro marka kaadida ha la iska dhowro see la isaga dhowrayaa markaad kaashaysid hataa waa inaad meel haddaad dhul ku kaashaysid dhulkii meel dabacsan oo waxa weeye aan kugu soo celinayn kaadidii waa inaad ku kaadida ama suuliyadii iyo ama waxa weeye deed iska nadiifisaa meeshaa ku fariisanaysay oo ad aad iyo aad isaga ilaalisid ayaa loo baahan yahay amaa masaladan ugu dambaysa oo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu qaaday laan oo kala jeexay oo qabrigii ku beeray arrintaasi maxay tahay macnaheedu horta cilladii nebigu waa sheegayoo kow horta nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaaday oo ilaahay ogeysiiyey waa waxyiye labadaa qof oo qabrigaa ku jira inay cadaab ku socoto waa kow wixii lagu cadaabayeyna waa loo waxyooday oo waa la tusay haddaba axaadiid kalaa sugnaatayoo oo axaadiidta xadiid imaamu muslim uu warinayo oo dheer oo aakhirka saxiix muslimka uu ku warinayo ayaa ku sugnaatay xadiidkii jaabir inuu ilaahay nebigu baryey oo markaas shafaacadii nebiga laga aqbalay labadaa qof in cadaabtaa laga fududeeyo cadaabulqabriga muddo qadarkeeda dhan calaamad baa la siiyey marka laantaa soo qaad kala jeex laantaa intay qoyan tahay baa laga fududaynayaa cadaabta marka arrintaani waa arrin cilmi ghayba wa haddaba culummadu waxa ay ku tageen oo waxa weeye culummo badan ay ku tageen inay arrintaani tahay arrin khaas nebiga ku ahayd waayo saxaabadii oo dhan hal nin oo burayde la yidhaahdo ayaa laga wariyey arrintaas inuu u arkay inay tahay arrin caama oo waxa weeye dardaarmay qabrigiisa in waxa weeye laan lagu beero hadda wuxuu yidhi isagu qabriga gudihiisa in lagu beero ee bannaanka in laga saara maaha calaa kulli xaal saxaabadii kale oo dhan wax arrintaas sameeyey iyo wax ku tegey iyo wax ku raacay lama hayo waxay yidhahdeen marka culammadoo dhan marka ay arrintaa ka hadlayaan ma bannaana arrintaani waana arrin khusuusiyaadkii nebiga ayay ka mid tahay calayhi salaatu wassalaam waayo arrintu waa waxyi baa loogu sheegay waa cilmi qeyb waxaa kaloo meesha taalla nebigu wuxuu ogaaday labadan qof in la cadaabaye adigu qofkan qabrigiisa aad saaraysid laanta horta in la cadaabaya ma ogta waa maya haddaadan marka ogeyn in la cadaabayo binuuba janno ku jiri maxaad markaa uga dhigaysaa waxa weeye qof la cadaabayo oo kale qaarka marka ogolaaday waxay yidhaahdeen cilladda waxay ka dhigeen waxay yidhahdeen maya laantaa tasbiixsanaysa laanta intay qoyan tahay haddee laanta waa tasbiixsanaysaa qabuurahaba haddii marka taana waxaa ka dhalanaysa bay yidhahdeen oo culimmadu ku radiyeen haddii la yidhahda laantaa tasbiixsanaysa haddee qabriga gaalada oo ubaxyada la dul saaro qoyan heesow laan ilaahay abuuray maaha ubaxaanaysa oo tasbiixsan mayo marka iyagana waxbay taraysaa waa maya sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen culummadu arrintaani ma bannaana wax waana arrin khaas nebiga ku ahayd calayhi salaatu wassalaam arrimaha aan laga aan la qaadanayn oo waxa weeye nebiga gaarka ku ahaa bay ka mid tahay aad bayna u radiyeen culummadu sheekh axmed shaakir aad buu u radiyey waxaa kaloo aad u radiyey sheekh albani raximah llahu tacala kitaabkiisa axkaam aljana'is waxaa kaloo aad u radiyey sheekh ibni baz raximah llahu tacaala culummadu dhan waa radiyeen kibaar alculamaa waa diideen waxay dhahan arrintaani oo sheekh ibni baz wuxuu aad ugu tacliiqinayaa fatxulbaariga saxiixu lbukhaariga marka uu tacliiqinayo afarka burayda oo dardaarmay inuu maaragtay qabrigiisa laan timira lagu beero ayuu aad u radiyayaa oo yidhi arrintaa khada weeye mana arrin bannaanna ma aha wallahu aclam billahi tawfiiq